suuradan la yidhahdo suurat lxaj iyadu habka ay u soconayso markeeda hore waa madani waa suuradaha madiine kusoo degay oo way yaryihin suuradaha had iyo jeer madiine kusoo degay qur-aanku maki buu u badan yahay inkastoo muuqaalkeeda markaad eegto qaybta hore waxay aada uga hadlaysaa caqiidada iyo qiyaamaha iyo digniinta ee aada iyo aada uga warramaysa ilaa muuqaalkeeda aada moodaysaba suuradihii makiga ahaa qaarkoodna waxaabay ku tegeen culimada inay makiya madani isugu jirto waxay ka warramaysaa qaybta dambe jihaadka iyo xajka ayay ka warramaysaa xajka laftiisina waa iska jihaad marka waa tashriic iyo nidaam ilaahay ummadda uu dejiyey oo wada jirkooda iyo hadday shaydaan u midoobayaan iyo haddii cadow midoobayaanba inay dad wada jiro noqdaan ayaa ilaahay ummaddan uu ku baraarujiyey qaybta hore waxaad arkaysaa qiyaamada muuqaalkeedii oo horteenna ilaahay uu keenayo si aynu ka daawanayno screamka wax laga eeg oo kale taasoo runtii aada iyo aada u cajo badan oo qofka markuu ilaahay u warramo isagaa dee yaqaano rabbi qulubta uu abuurey siduu wax uga dhaadhiciyo marka si cajiiblaba horteenna uu keenaya insaanku markuu aada uga fikiro uu ilaawayo adduunye iyo arrinkeedba bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nnaasu buu ilahay yihi dadaw itaquu rabbakum ilaahayna ka cabsada ilaahayna ka cabsada rabbakum idaafada waxay keenaysaa takhwiif ilaahay adiga ku abuurayda cabsi istaah ayaa kaa mudane ilaahayna ka cabsada ina zalzalata saacati qiyaamada gilgilideedu shay-un cadiim waa arrin weyn marka iyadu soo dhigato ciriyo dhulba wuu gilgilan doonaa iyo dad iyo dunyaba wax waliba way dhaqaaqi doonaan idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu afqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadisu akhbaaraha wax walaynu dhaqaanaaba wuu isbedeli yowma maalin xus nabi maxamed ama yowma maalin ayay gilgilan doontaa ama yowma maalin ka cabsada tarawnaha arkaysaan qiyaamadii tadhalu iyadoo dhigayso kullu murdicatin tu kastoo wax jaqsiinaysa cama ardacat wixii ay jaqsiinaysay haddii wakhtigaa mid wax jaqsiinaysa ay jirto ama hadday jaqsiin lahaydba murdic iyo murdicatun baa kala jira murdicu waa ta irmaan ay suuragaltay inay wax jaqsiiso murdicatunna waa ta afka ilmaha ugu haysa naaska naaska macnaha waa irdaacun bilquwa wa irdaacun bilficl bilquwa waxay awood u leedahay inay jaqsiiso ta murdica ah laakiin almurdicatu marka la idhaha ta loo yeelo macnaheedu waxa weye bilficli hadday jaqsiinaysa iyadoo hooyadii ilmaha u godlato afka ugu hayso naxariis eerkaa gaadhay waabay ilaaweysa tadhal way ilaaweysa wa tadacu way dejinaysaa umulaysaa oy dhicinaysaa kullu daati xamlin tu kastoo uur lahaydna xamlaha uurkeedii had iyo jeer rad dumarka waxa uu radiidku qabtaa adhaxda lagu dhuftaa wakhtiga naxdin culus oo kama kacda ah ee ku dhacdo markaasaa dabeedna ilmaha ay sii daayaan wa tara naasa sukaaraa dadkii baad arkaysaa isagoo wada dawakhay sidii wax cabsan oo kale wamaa hum bisukaara kuwa cabsanna ma ah waxay cabbeen ma jira haddana sida uu u heedo daabo qofka cabbaa sidaasoo kale u daandaameen walaakina cadaaba allaahi shadiid ilaahay cadaabkiisa ahaaday mid daran ilaahay cadaabkiisu marka uu insaanka ku habsado caqli iyo cilmiba uu lumaya uu wareeraya wuxuu doonaya ha ahaado qofkue maalintaa xaalku saas u adag yahay baa ilaahay wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a baa ilaahay uhi markuu ka warramay qiyaamada dambayse iyo adaygeeda bal kuwa aan kaba warhayn oon u diyaar garoobinaag wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man yujaadilu fillaah dar ilaahay ka murmaya awooddiisa iyo abuurkiisa uu khalqiga mar dambe abuuro iyo sifaadkiisa iyo tawxiidkiisa iyo sharcigiisa fillaah intaba way ka murmayaan bikayri cilmin gardare jahli bay ku murmayaan jahli aqoon daro qof murmoon aqoon hayn wayatabicu waxa uu raacayaa kulla shaydaanin mariid shaydaan kastoo madax adag mariidku waa mutamarid tegey oo alla ka durkay macnaheedu waxa weeye ilaahay hadduu addoonku diido cidlo isma taago wax la yidhaahdo xiyaadi inuu qofku meel istaagaa ma jiro imaa inuu ilaahay ka tala qato wa imaa inuu shaydaan ku faylo kutiba calayhi waxaa hore loogu qadaro lagu qoray shaydaanka annahu arrinku inuu yahay man tawallaahu ka xigto ka dhigta xidhiidhiya faanahu shaydaanku yudiluhu wuu ambin wayahdiihi waxa uu ku hagi doonaa ilaa cadaabi saciir ilaa cadaabi saciiri naar holcaysa cadaabkeeda shaydaanna arrinkii hore ilaahay ugu qoray waxau ahaa iyo go-aankii hore u dhacay cidda intuu ilaahay ka goosto shaydaan bedel qaata inuu ambiyo cadaabna geliyo ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم رسول لي ديك عن هذا سكيك هل كانوا يدكي عليه لي يا أيها الناس بول هاي الدضا وإن كنتم في ريب هداك شك سنتين من البعث صنولين تلهاي خلقي أو صنوليه فإنا خلقناكم بول هاي وانو إذن أبورنا هدا تاك شكيدين بل تهوري تهوري إذن شرمبه tan dambe waaba laydin soo obargaraynaya dib baa laydin soo habaynayaae oo dib u soo celin baa jirte bal tan hore eega halkaa ka timaadeen oo cashar ha idiin noqoto tan idin anfaca isla markaana idiin sahasha inaad rumaysataan soo noolaynta dambe fa innaa khalaqnaakum waxaanu idinka abuurnay min turaabin ciida oo aabihin uma min nudfatin candhuuf yar nudfada marar badan baynu soo xusnaye waxa weeye biyaha aabbaha ka dhacaya wax yar oo ka mid oo lagu magacaabo alxayawaan almanawi jurfuumadaa yar noolahaa yare dhaafaya biyaha ka dhex baxaya inta kale ama tamar bay unoqonaysa ama way sii gelbinaysa iyo riximkii hooyadoo ay ku sugayso iyadana xayawaankaa yar laydhaa albawayda labadaasaa ilahay isku daray min nudfatin amshaaj halkaasaa dabeedna lagu soo dhaweeyey uma min calaq gidaarkiibay labadoodii iskula dhigeen makaanka ee ilaahay u diyaariyey calaqa xinjir bay noqdeen halkaa ku tacliq bijidaari raxim uma min mudqa shay waxa ay haddana noqdeen waxaa laydinka abuuray haddana min mudqa waslad hiliba oo u eg marka cantuugada hilibka aad afka gelisay ida calaalayso siday u buusbuusanto saasoo kale mukhallaqatin oo hayri mukhallaq mid abuuran iyo mid aan abuurnaynba ilmuhu markuu dhiciska yahay ama waa mukhallaqa oo waxa uu yeelanayaa suurad sawirkii bani aadamka ayuu yeelanayaa ama waa hayru mukhallaq oo weli waa wasladnimadii linubayina lakum dakarnaa lakum linubayina lakum arrinkaasaanu idiin sheegnay caalamu larxaam riximka hooyada waxa ka socda ayaanu idiin iftiiminay si aa u aragtaan alle awoodiisa wanuqiru fi larxaami maa nashaa riximka hooyada waxaanu ku sugaynaa waxaanu doonno ilaa ajalin musamaa ilaa muddo magacaaban ayaa riximka hooyada ilmihii uu ku jirayaa ilaa wakhtigu ilaahay doonayo macnaha ilmaha qaarkiibaa ilaa inta uu shin gaadhayo lagu daynaya caloosha qaarkiina wuu soo dhaafaya way dhicinaysaa hooyadii uma intaa kadib nukhrijukum waan idin soo saaraynaa iflan idinka oo mujo ah ifl waa marxalada ugu horeysa ilmu hooyada ka yimaado intaanu sabi iyo walad iyo ulaam iyo waxba gaadhin waa ifl waa mujadaa yar uma litabluquu si aa u gaadhaan ashuddakum wakhtigaa muddo karayseen ay isku tumanayseen hebel waa taabaqaad waa kaalin waa kaalin qaad baa laydin isku tuntay ashuddakum wa minkum waxaa idinka mid ah halkaa markii aad sii dhaafteen man yutawafaa mid la oofsanayo oo adduunka ka safraya oo isagoo awoodii leh isla markaana talna waad calfanaysa oo usoo faydfaydanaya adduunyada madaxnimadeeda iyo maalkeeda iyo imikay bilaabantay leh kam wa kam wax soo baranaya labaatan sanoo b h d isagoo qaatay ole iminkunbaad shaahaynaysa dabeetana xabaalaha naxash loogu qaaday marka ha ka fakirin oo ha is odhanin adigu dadkii iminka weli way ku hadhantahay odhan iyo waktigan odayaasha faaligu ku dhaca dadka qaar baa ku laha odayaashii sanadka aad bay u dhimanayaan yaa u ballan qaaday shabaabku inay noolaanayaan laa ha ku talagelina mar walba liiska adigu dadka kusii qoran weligaaba xoog badna weligaaba caafimaad lah weligaaba daadii dhexdhexaadkaa joog ilaahay waxa uu leeyahay wa minkum man yutawafaa mid la ofsanaya idinka mida isagoo isku tunto muddo kara oo waktigii xaggiisa la eegaya taagan ama kambaynkiiba isagoo ku jiro bahashii u dhadhamayso wa minkum waxaa idinka mid a man yuraddu ilaa ardali lcumr mid loo celinayo cumrikiisa u liita cumrika u liita oo dee wakhtigaa saasiqa ah likay laa yaclama si aanu u garanin min bacdi cilmin intuu aqoon lahaa kadib shay-an waxba an ilaahay suu sawiro muuqaalkiisa usoo dhigee caqli buu lahaayo cilmi buu lahaayo maskax fiican buu lahaa waa la yaqaanay hebel dabeetana wuu kharifay marka odayga aamusiya buu ku dambeeyey arrinkiisu iyo sida caruurta yaryar ha loogu heeso ha la maaweeliyo likay laa yaclama min bacdi cilmin shaya cimri dhararkii waa kaa cimriga allaha kuu raajiyo dadka allaha kuu daayo halkaasay ku dambaysaa saasaqa iyo qofkiio sacsaca marka marxaladaa eeg waa waxay ka soo bilaabantay min turaabin min nudfatin ilaa ardal ilcumr sii socod iyo soo socod nuqsaan baa horreysay nuqsaan baanu ku dambeeyey wa tara alarda baa ilahay ui bal awood kale haddana eeg wataralada dhulkii baad arkaysaa haamidatan iyadoo bus ah wallahi dhulkii waa omas baa laydhaa qiiq baa ka duulaya faidaa anzalnaa calayha almaa kolkaanu biyaha kusoo dejinna ihtazat way gilgilan si a u liiqdo waa arrin cilmi oo qur-aanku inoo tilmaamayo habku dhulku biyaha u cabayo warabat way soo foodhici oo kor bay usoo kacayaan ciiddii ay usoo kacaysa wa ambatat waxa ay soo daysay soo saartay min kulli zawjin bahiij shay kasta oo nooc kasta weeye zawjku bahiij oo bilicsan waxaa ka soo baxay uun geed yar iyo geed dheer iyo nooc walba leh oo quruxsan baa ka soo baxay daalika kaasaa la idin tilmaamay biana allaha ilaahay huwa alxaqu wey ka awooda badan weeye waxba ku adkaan wa anahu arrinku waxa uu yahay yuxyi lmawta ama waanahu ilaahay yuxyi lmawta kuwa dhintay buu soo noolaynaya waanahu calaa kulli shayin qadiir wax walbana wuu karaa daalika kaasaa la idin sheegay oo daliil wuxuu idiin noqonayaa inuu ilahay xaqi inuu ilaahay kuwa dhintay soo noolaynay inuu ilaahay wax walba karo wa ana saaca arrintaasi waxay caddaynaysaa laydinku soo qaatay anna saacata aatiyatun qiyaamadu inay imanayso laa rayba fiiha shaki kuma sugnaanin dhicitaankeeda dar shakiya way jiraan laakiin shakiga noocaasi ku talagal iyo tixgelin doona male sidaa darteed baa ilaahay u yihi laa rayba fiiha leannahu waxaani kol haddaanu qofka wixiisu wax ka soo qaad lahay naga dhaafa baa laya hebel wixiisu ma jire wii wax walba waxaa lasoo qaadaa wixii talagal iyo tirsi leh marka laa rayba fi laa rayba fiiha kuka kaka shaki aan shakigiisu tixgelin lahayn waana allaha ilaahay yabcathu man fi lqubuur cidda xabaalaha ku sugan buu ilaahay soo saari doonaa ilaahay cidda xabaalaha ku sugan buu soo saarayaa dabeetana intuu dhagaha taagu yaabo kii markaa murmayay baa waxa uu leeyahy man bacaanaa min marqadina hada ma hada ma wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun waa yaabsan yihin waanu jiifnay yaana soo toosiyey talow le rusushu waxay sheegaysa waa kan wa min annaasi buu ilahay yihi dadkii waxaa ka mida mar kale man yujaadilu fi illaah mid ilaahay ku murma ka murmaya qaar yidhi ma jiro waynu aragn qaar yidhi keli maaha waynu aragn qaar yidhi ma karana waynu aragn intuba iminkay joogaan waa dunyada aynu ku haynaa oo ayna agmarmarayaan bikayri cilmin aqoon daro walaa hudan hanuun la-aan walaa kitaabin muniir iyo kitaab iftiimaya la-aanti cilmi ma hayo macnaha ka yimaada xagga caqliga oo caqliyan kuguma qancin karo hanuun isagana daliil sugani ma jiro kitaab muniira oo iftiimaya oo wax qancin karana ma hayo arrintan oo kale dee qofku marka uu ka hadlayo waxayd fidrada cilmi waafaqsan inuu keeno in badan baa qur-aanku adilo caqliya inoo tilmaamaya mid kitaab laga soo naqilay inuu keeno waxbaba ma hayaba anaa idhi buu la soo taaganya mid gaalay ku soo degtay laakiin dee qurayshtii ka mid ahaa naskuse sidiisiibuu u nool yahay ilaa qiyaamahana loogu camalfalaya taaniya cidfihii dhinaciisuu maloorin ismaloorin buu bilaabay liyudila can sabiili illaah mar haddii yudila yadila aanay ahayn yudila ay too yaadu godanta oo ficil mucadaa liyudila annaasa can sabiili illaah si uu dadka uga lumiyo ilaahay jidkiisa xaqa ah ayuu weydaarinaya xalla wuxuu gacan haadiye kaa raacay way ambadeen kuwa malaaxidada raacay shuuciyiinta iyo kuwa raacay ra'samaaliyiinta iyo kuwa ku baaqaya dadku inay xoroobaan oo adduunyada un ay caabudaan iyo gaalada noocnoocooda wax alla wixii ka tala qaatay manhaja ka qaateen idholojiyada iyo fikrada ka qaateen akhlaaqa ka qaateen waa liyudilla can sabiili illah la daadega kuwa lahu fi judni akhizun adduunyada dulli buu leeyahy wanudiiquhu yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana waxaanu dhadhasiin doonaa cadaab alxariiq cadaab guba xariiq cadaab alxariiq cadaab gubaya marka khizi dee adduunyada dulli buu leeyahy oo sideedaba dee insaanku waxa uu cisi ku yeeshaa ma aha duunyada iyo quruxdeeda iyo bilicdeeda waa akhlaaqda iyo iimaanka iyo alla uu rumaysan yahay isagoo garta wixii loo abuuray iyo wuxuu u joogo kaala-aantii waa dulli dalika bimaa qadamat yadaak ayaa ilaahay u leeyihi markuu u jawaabayo daalika cadaabkaasi waxa uu ahaado sababay bimaa qadamat yadaaka gacmahaaguwaa waxay horu mariyeen wa ana allaha laysa bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommaha kuma gardaroodo dallaam waa facaal macnaheedu ma aha ilaahay aada uma dulmiyo dadkae in yar buu dulmiyaa ma aha laakiin ilaaha boqorka ahi waa awood badan yahay awoodiisa badani ma aha mid ciirciirta oo cidnaba ku dhacda ilahay cidnaba ma dulmiyo xarama dulma calaa nafsi wa jacalahu muxaraman bayna alcibaad sida xadiidka qudsiga ku cad isaguna dulmiga waa iska haraantinimay inagana waynoo diiday wa min annaasi wa min annaasi baa soo noqnoqonaysa dadka ilaahay isaga abuurtay isagaana yaqaana waxay yihiin isagaanaynu ka dhagaysanaynaa ka tala qaadanayna weligoodba ha jireen qaar badan oo yidhaahda waxaan ku takhasusnay culumta ijtimaacigaa iyo faraaraha dadku ay leeyihin inaanu wax ka sheeg sheegno aanu qaarna ammaano qaarna eedayno kuwa waxba laga dhagaysan maa ilaahay baynu ka dhagaysanaynaa dadka mu'miniinta ahi ilaahay boqorka ahaa ee dadkan abuuray ee tilmaantooda iyo dareenkooda iyo garaadkoodaba yaqaana iyo dhaqankooda ayaa mid san iyo mid xun kala sheegi karaa wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man yacbud allaha calaa xarfin mid ilaahay caabudaya dhinac ka caabudaya xarfi waa araf da dhinac buu ka caabudayaaoo ulaaika calaa hudan min rabbihim maaha kuwii layidhi hanuunkay ku degeen oay ku xasileen maaha isagu dhan buu taagan yahay fain asaabahu waa lagu fasiraya xarfinimadii fain asaabahu khayrun haddii wanaag uu helo idma'ana bihi uu ku xasil islaamka wain asaabatu fitnatun haddii imtixaan uu soo marana inqalaba calaa wajhi inqalaba wuu noqonayaa calaa wajhihi sidiisii hore wejigiisu macnaha waxa weye habkii hore gaalnimadiisii hore u noqon weeye khasira addunyaa waalaakhira adduunye iyo aakhiraba kaasi wuu guul daraystay daalika khasaaraha noocaasi adduun iyo aakhira isu mara huwa alkhusraanu almubiin waa khasaare cad guuldarada caddi waa taif iyo aakhira isu marta in qofka waxba usoo kala hadhiyo yadcuu waxa uu caabudayaa min duuni illaahi inta alla ka sokaysa maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuh waxaan dhibayn hadduu diido waxaan waxba ku tarayn hadduu yeelo dalika huwa dalaalu lbaciid kaasi waa baadi fog baadi fog baa ilahay bal nasku suu tilmaamaye dalika huwa alkhusraan lmubiin dalika huwa adalaalu lbaciid maqaayiista iyo mawaasiinta iyo mafaahiimta sad waxu fahmi lahayd sad waxu qiyaasi lahayd ti baa lagu baraya ahaa khasaaruhu qof xoolo hayay oo dabeedna tuu ka dhacay ama ay ka dhaceen oo waayey oo ka lumay oo hebeloo faramadhan noqdo wixiisii gacmo madow ka taagan maaha kaas wuu iska yaabyaban karaa waa loo goyn karaayo si unba arrinkiisu noqon karaa dadka ugu dhex darmi karaaye khasaaraha dhab tahay waa kaa diin la-aanta iyo aakhira la-aanta niman carabeed ba aayaadku ay kusoo degeenoo sababtu ahayd inkastoo nasku caam yahay oo mar walba uu yahay ka lagu camalfalayo oo markay islaamka soo galaan qaarkood haddii ay dee sanadkaa geelu u dhalo oo inama ay u dhashaan oo roobku u do-o wuxuu odhan jira waa diin barwaaqo leh diin fiican oo dhadhan la wey haddii intaa uu waayana wuxuu odhanaya waa diin sharah dabeedna wuu dib uu noqonayay saas dadka had iyo jeer guuldarrada ay ku dhacaysa wey marka qofku halkaa waxaa ka cad haddaynu islaamka raacayno ama shareecadda aynu ku camal falayno iyo waa inaynu ogsoonaanaa inay tahay waajib waa inaynu ogsoonaana inay tahay wax laynagu addoonsaday waa inaynu ogsoonaana haddaynu heliya haddaynu wax heliya haddaynu waxweynaba inaynu ku qasbannahay oo aynaan khiyaaru lahayn ka berideeda laakiin arrintu waa inaanay noqonin wallaahi talow sharciga iyo iyo distoorka iyo xeerka iyo talowkeebaa wax ku jiraan shareecadda ayaabayna anfacaysoo dadka halka ah ama roob baa lagu helayaa ama dadkaa ku nabad nabadgelye un ku helaya arrintu waa inaanay noqon oo qura diinta waa inaan dunyo loogu qastin oo qura iyadaa iska imanaysa dunyadu laakiin diinta raacideeda iyo ku camalfalkeeda iyo ku dhaqankeedu waa ta aynu u abuurannahayba waa ta aynu addoommaha ku nahay wax waloo inala kulmana waa inaynu maaragtay qaadana dadka qaarkood baa mas-uuliyiintaa markaad kala hadasho ee tira war shareecaddii maxaa loo dabiqi waayo war awood baynuu leenahay war berigii hore waa la hadalhayn jire dadkii xaguu maray xaggaynu usii soconnaa war horta aynu isla gaadhno weli waynaan cagadhiganinba ma og tahay markaa kolkaynu maxaynu shareeco qaadanaa ma inagaa cagadhiganayba weli inagii baaba murmayne eh oo xaggaad muranka kaga baxaysa cudur baa ku hayee dawadiisii haddaanad qaadanin sow sii kordhi maayo infectionku wuu sii labanlaabmaya un iyo caabuq meelaan ilaa uu gaadho cidima dawayn karaynin wixii lagaga bixi lahaa mushkiladda ayaa dib dhigaysa saasaa ilaha weedeeyey nimankaa gaalada yadcuu waxa uu caabudayaa laman mid buu caabudayaa daruhu dhibkiisu aqrabu min nafcih dheeftiisaba uu ka dhowi labiisa almawla waxa xumaaday ما المولى ناصر هيلية من هيلية لقد ضيك هساوليت ولبيث العشير مد طل إيا السكية إيا صاحب نقضانا كاساو عشير كنت ما لغو فصلا مد طل نقضا أما اسكتشلي بنقطان سلام كالكا يوريخ خرشون كورا يارا بقوان بيد عداني مكا هندي ليا بعد قبل ليا هاي waxay dee qof shaqaalihiisa iyo rinjigiisa iyo meelaha loo dhisaya iyo ilaalintiisa iyo waxoo dhan baaba wax dhan ah ayaaba kharashkooda aada u badan yihin laman daruhu aqrabu min nafcih aqrabu min nafcih meesha wax kala dhowi ma jiro waaba dhibun buu la yeelan yihi in allaha ilaahay bal kuwa aragtay haddaba dhaqankoodii xumaa iyo ayaan darada haysta hawliyada ilaahayna waa kuwan in allaha yudkhilu ilaahay wuxuu gelinayaa aladiina aamanuu wacamilu saalixaati dadka mu'miniinta ah ee camalka fiican sameeyey jannaatin beero tajri min taxtiha alanhaar wasida webiyaashii qaaligaa sidaa ay u qulqulayaan in allaha yafcalu maa yuriid wuxuu doono ilaahay isagaa sameeya wuxuu doono isaga ayaa samaynaya kanuu xaqa waafajinaya kanuu weydaarinaya kan naar buu siinaya kan jan buu siinaya mid walba wuu sii qoray yafcalu maa yuriid man kaana yadunnu ka malaynaya dadow ka malaynaya an lan yansurahu allaahu inaanu ilaahay u hiilinaynin nebigan fi dunya waalaakhira adduunye iyo aakhiraba inaanu nebigani gurmad helayninka moodayow falyamdudkaasi ha u taago oo ha ka soo laalaadiya bisababin xadhig ila sabaa'i xagga kore sabadu waa wixii kaa sarreeya un asabaa kullu maa yasmu canka wixii kaa sarreeyaba sidaa la idhaahe basaqafkaa xadhiga ku soo xidho ha isku dabo qoorta ha ku xidho jiq ha isku siiyo uma lyaqdac dabeetana ha iska jaro markii naftu ay qabatay falyandur ha eego hal yudhibanna inuu tagsiiyo kayduhu falkiisa noocaas maa yakiidu wixii cadho gelinayay waxaynu idhahnaa had iyo jeer qofku marka uu cadhaysan yahay cadhadiisa hala dhinto qul muutuu bikaydikum wey qofka nebi maxamed isla horu mari maayo oo diintiisu taabogeli mayso ha isdabo wey ha isdabo marka naqasku qabtana ha eega in cadhadii ka baadayeen kale ciilkiisa hala dhinto xadhig xagga kore ha kusoo xidho qoorta ha ku xidho dabeetana ha iska jaro ha eego cadhadii inay ka tagtiyeen kale oo falka noocaas inuu nafisku keeniyeen kale kaasi ha iska dhinto cadhadiisa hala dhinto tafsiirka ibnu kathiir uu doorta weeye in damiirkaa loo celiyo an lan yansurahu allah aimada qaarkoodna waxa ay ku macneeyeen qofkan muuqaalkan laga bixinayo inuu ka ilaahay ka quustay in ilaahay waxba ka rajaynayn kaasi ha isdabo ha isdilo man kaana ka ahaada yadunnu mid malaynaya an lan yansurahu allahu fi dunya waalaakhira inaanu ilaahay adduunye iyo aakhira toona hilimaad siinayn iyo horumar toona ilaahay ka quustay falyamdud bisababin ila samaa dee xariga ha isku soo xidhoo xarig xagga kore ha soo sudho ha isku deldelo uma lyaqdac ha iska jaro falyandur hal yudhibana kayduhu maa yaqiin shirqoolkiisa macnaha mu'aamaradiisa faldembiyeedkiisaas inuu wixii cadho gelinaya ka nafisiiyeen kale ha eego oo ha arko diidma ilaahay uu diidan yahay weeye dadka ilaahay ka rajo go-ay wakadalika sidaanu qur-aanka usoo dejina anzalnaahu aayaatin bayinaat isagoo aayada cadcada oo wax badan iftiiminayaan soo dejiyey baa ilaahay waana allaha yahdii man yuriid ilaahay baa hanuuninaya cidduu doonayo hidaayada hidaayatu dalaala farfiiqa way leeyihin dadka saalixiintii alle xaggiisa dadka ugu yeedhayaa way tusinayaan xaq iyo sawaabka laakiin qofna wuu u daadegayaa oo albaabadiisa u ballaqmaya midna uu ka xidhmaya ina aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey waaladiina haaduu ku yuhuudoobay wasaabi'iina iyo kuwa caabuda xidigaha dar xidigaha caabudaa jira iyo wanasaaraa kuwa kiristankaa walmajuusa iyo kuwa dabka caabuda waaladiina ashrakuu iyo kuwa sanamyada caabuda ina allaha yafsilu baynahum dhexdooduu ilaahay kala go-aamin doonaa uu kala garsoori yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha ina allaha calaa kulli shayin shahiid wax walbana ilaahay markhaati buu ka yihi ilahay waxba kama qarsoomaan tabaaraka wa tacaala mid waliba wuxuu samaynaya waa ogaa marka halkaa rabbi waxa uu ku caddeeyey waxaan oo dhami inay ilaahay xaggiisa u socdaan afka ha meermeeriyeen oo ilaahay ha ka meeraysteen haddana way hor iman doonaanu rabbi tabaaraka wa tacaala yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila asujuudi falaa yastatiicuun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila asujuudi wahum saalimuun waxyaabaha lagu imtixaanaya aayaadkaa suuratul nuun ku sugan waxay tilmaamayaan inay sujuudu ka mid wixii ilaahay u sujuudi jiray halkaa u baxeen wixii cid kale u sujuudayayna halkaa wixii ilaahay caabudaya halkaa kuwii kalena halkaa dabeedna sujuudaasaa ula dhacaya qofkii muuminka ahaa ee laylyana ee hore u carbisnaa kii kalena adhaxda iyo araracdaa dhaxunbaa sabarad laga gelinaya qalbow kolba dhan buu u ceeraya halkaasay ku fashilmeen waxaan oo dhan aayaddu tirinayso alam tara miyaanad arkaynin ana allaha yasjudu waxa ilaahay u sujuudaya man fi samaawaati waman fi lard khalqiga dhulka ku sugan iyo khalqiga ku sugan samooyinka intuba maxaa malaa'iga maxaa mu'miniina ilaahay caabuday washamsu waalqamar qoraxdii iyo dayaxiina ilaahay bay u sujuudsan yihiin iyo wanujuumu xidigihii xidigaha la caabudayo waaljibaal iyo buurihii waashajar iyo geedkii الشجر الأشجار وأشياء جنسية والدواب يا وحلا وحيد لك دولت كبا يا حيوانات وكثير من الناس يا إن بدن ضدك كميدة ومؤمنين تونا أكسن إلهي هبيني يا مالين عابدي وكثير من بدنا حق عليه العذاب عذاب كيبا قوان كل نقضي دشيس وكل موبي حق عليه العذاب إنه إلهي عذاب كيس مريو ناره سكور أبيا قوان كل نقطي waman yuhin illaahu qofka alla uu dulleeyo ee uu dayriyo darxumaysta famaa lahu min mukrim cid maamuusaysa oo sharfaysa ma jirto ina allaha yafcalu maa yashaa wuxuu doonuu ilaahay sameeya arrinku isagu ka go-a marka halkaa nasku waxa uu ku muujiyey ilaahay haddii ay diideen in bani aadamka ka mid a ama jiniyinsi ka mid ihi xallo waxaasoo dhan meerayaasha iyo xayawaanaadka iyo jaamidaadka iyo dhirta mid waliba ilaahay buu sujuudsan yahi hadduu dhaqdhaqaaqay hadduu jiiqjiiq leey haddii uu xarig mid waliba ilaahay buu sujuudsan yahay hadduu taagan yahayba ka ilaahay addoon u noqday kaasi uu karaamaysan yahi waa maamuusan yihi kii kalena waa guuldarraysan yihi waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka doonaya sharaf iyo karaamo iyo maamuus adduunya iyo aakhiraba uu ku helo ilaahay ha weydiisto way anbadeen dadka cid kale karaamo ka doonaya cid kale oo shisheeye ah ama nacaba oo ka mid ah cadaalada ilaahay kuwa ka doono karaamo waa hubaal inay dulloobayaan way dulloobayaan dadka had iyo jeer cadowgu uu aada u dullaysto waxa ugu badan amaba ay yihiinba kuwa iyaga karaamada ka doona waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim cumar ibnu khadaab maqaaladiisii waad xusuusantahay radia allaahu canh annagu waxaanu nahay dad ilaahay uu islaamka ku karaameeyo ku sharifay oo ciziga ku ciseeyey ciddan markaa haddii aanu ka doonno meel kale cisiga ilaahay baana dulleeya saasaanu la qabsanno nu naqaanaa buu leeyay aanu ku qanacsanay ina allaha yafcalu maa yashaa cid kaleo waxay doonto samayn kartaa ma jirto